bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ashhadu an laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh allahuma salli calaa muxamedi wacala aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim wacala aali ibraahim innaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamedin wacala aali muxamedin kamaa baarakta calaa ibraahim wacala aali ibraahim innaka xamiidu majiid kitaab ijaara ijaaradii ijaarada dadkao dhan waa yaqaanaa hadda wax tacriifkeedu waa un la tacriifinahayaa laakiin dadku waad yaqaanaa waxa ikhtilaaf ka jirana ma jira axaadiida kusoo aroortayna farahaasa ka badanta nebiga sal allahu alay wasalam ninkii toobay inuu ijaarsiiyey labada saxiix bay kusoo aroortay nebiga sal allahu alay wasalam iyo abubakar nin gaala inay ijaarteenoo dariiqa tusahayey waxa weeye axaadiidta kusoo arooraysa waa iska fara badanta marka ijaaradaas luqada asalka hore waxaa la ohan jiray ujrada wax la bixinahayo waagii dambe laakiin caqdigayaa loo baxshay sharcan waxaa wuu yihi caqdun calaa manfacatin maqsuuda manfaco maqsuuda manfacadii aan loo qasdayna meeshaas laga bixin doono waa uu keeni doonaa manfacada aan maqsuudka ahayn macluumatin manfacada waa in la yaqaana qaabilatin lilbadli walibaaxa waa inay aqbalaysaa in la dhiibay iyo in la banneeyo shay aan la bannayn karin oo muxuu ahaa ayaa hadhowtadii meesha laga bixin doonaa muxuu ahaa uusan qofkii dhiibi karin biciwadin macluumin ciwadkana waa la yaqaana marka waa in ciwadkana la yaqaanaa manfacadina la yaqaana labadoodaas waxyaalahaas ixtiraasaadkooda meeshaan ku wada arki doona haddii alayra isaga marka ijaarada arkaanteeda labada caaqid iyo siiqo iyo ujra iyo manfaca intaas wey haddii labada caaqid la isku qabto labada caaqid marka haddii qof uu yahay waxa la ijaaranhayaa ninna waa mustajir ninna waa ajiir ninkii la ijaartay haddii oo ay tahay cayn waxa la ijaaranhayaan cayntaa booska bedeli doonta wuxuu yidhi sharduhumaa ka baayica wa mushtari wuxuu u hormariyey muajirkii iyo mustajirkii labadaasuu hormariyey labadaas marka wuxuu yidhi baaciya mushtar oo kale lamid baaciya mushtar waxaa lagu ogaan jiray waa inay waxa milki tasaruf ay leeyihiin ama milki ama wilaayo waa inay wixii muxuu ahaa ikhtiyaar waa inay ku bixiyaan ikhtiyaar ay leeyihiin oo aan la khasbin muxuu ahaa ninka wax laga gadahayo hadduu muslim yahay hadduu musxaf yahay wax la gadahayo waa in muslim laga gado shuruud noocaasaa ku jirta hora lagu soo muxuu ahaa inuu caaqil yahay baaliq waxyaalaha noocaas marka baacii mushtarkii meeshaan awal xagga waxaa la kala gadanaya cayn baa la kala gadahanaya hadalkaanna manaafic baa la kala gadana manaafic baa la kala gadanaya manaaficdaas gurigan inta degaankiisii la degahayo manaaficda noocaasoo kalea la gadanaya had marka baaci mushtar oo kale lamid wasiiqatu siiqadii lagu dhawaaqayna aajartuka haadaa kanaan kaa ijaar akraytuka waa ku ijaargeliye mallaktuka manaaficahu manaaficiisaan ku hasiiye sanatan bikadaa intaas sanatantu ayagoo dhan bay la socotaa maxaa yeele muddada in la qabtaa la rabaa oo la yaqaano la kala ijaarta fayaquulu asna wuxuu leeya qabiltu aqbalay istaajartu ijaarta iktaraytu waa kiraysta alfaaddaas marka alfaad isku dhadhowe meeshaasna siiqadii mise waxbaa uga dhima wuxuu yihi walaa saxu inciqaabu haynay ku guntumayso weye biqowlihi aajartuka manfacataha manfacadeedaan ku ijaargelin hadda waxa l manfacadu waa wixii la helaya waxa la ijaargelinaya caynta manfacadu ku jirta weeye laakiin macnahaas macno la iska fahmaayo marka waa ku guntamaysaa aajartuka manfacataha wa mancuhaa mancu incaadiha inaysan ku guntamayn weye biqowlik bictuka manfacataha mar hadduu kelimad beec ku dhawaaqay beecu cayn buu ku aroori jiray maahan manfaco kuma aroori jirin marka hadalka idraab baa ku jira markaas ma ansaxayso meeshaas marka siiqadaas fuqahada shaaficiyada horaan kusoo marnay siiqada aad bay ugu adag yihiin laakiin qaarkood waxay ogolyihin wax layaa mucaadaad markuu nin uu yidhaha waxaanan kaa gaday kan kale hadduu iska qaato inay socon karto waxyaalaha yaryar ay kolley u ogol yihiin laakiin mutaakhiriintii xataa waxa waaweyn meel laga mara male waxaa weye wax muslimkii oo dhan curfi ah oo siiqaduna moogtaa lafdigeedu kuma soo aroorin wax ku soo arooro kitaab muxuu ahaa sunnada laga akhrinayo leeya lafdi hebel lafdi hebel maahan wixii dadku isku tacarufaan oo isla fahmayaan inuu ninkaan raalli ku yahay shaygan inuu qaato oo waxaan uu huro ama lacagtaan huro ama muxuu ahaa shaygan kale uu ku bedelanahayo huro lafdi tusiyaa la rabaa وهي قسمان لبا qaybood weeye ijaaraddu waaridatun calaa caynin cayn mid ku arooraysa waxa la ijaaranaya waa cayn ka ijaarati alcaqaari ma guurtadii beertan gurigan muxuu ahaa isbitaalkan meel dhanoo muxuu aha wax ma guurtaha laga ijaarahaya waa lagaa ijaara wa daabatin daabad wey daabadaasi waa mucayan daabadan hebelah baabuurkaanan kaa ijaara aw shaksin shaksi mucayanayni iyo labadooda waa cayinan yihiin daabadda iyo shaksigu labaa la cayinan wey ninkan waxaan adiga waxaan kuu ijaartay inaad shaqada noocaasa ii qabatay adaan ku ijaartay addoonkaasaan kaa ijaartay daabaddaasaan kaa ijaartay gurigaasaan kaa ijaartay wax mucayana ha la rabo kaas waxaa leeyahay ijaaratu cayn magacaasay leedahay hadhowtii axkaam bay ku kala duumi doonaan labadooda in aad loo kala barto weeye maxaa yeelay axkaam bay ku kala duumi doonaanoo hadhowtii axkaamtaas waxaa la rabaa in labadooda aysan isku darmin wa cala dimmati dima mid ku arooraysa dimadu waxa weeye wax ninkan laga rabo inuu keeno kaistijaari daabatin mawsuufatin daabad la sifeeyey inuu ijaaro wey miyoo baawur waxaan kaa ijaaray nuuciisu kaas yahay oo saas iyo saas ah baabuurta tilmaamaheedii muxuu ahaa albaabadiisu gees walba waa ka furmahayaan baabuurka nuuciisu waa noocaas tilmaantaasaa lagu gaday ninkaas marka waxaa laga rabaa inuu baabuur tilmaantaas la keeno waa kala duwan tahay baabuurkaanaan kaa ijaaray iyo baabuur tilmaantaas lehan kaa ijaaray waa kala duwan yahay haddii baabuurkan intuu yidhahdo hadhowteed waxaa la keeni doonaa baabuurkii uu burburo ijaaradu waa fasakmi doonta laakiin hadduu yidhaha baabuur tilmaantaas leh ayaan kaa ijaaray hadduu kana burburo mid kala keenaa laleeyahy mid kala keen marka labadooda isma leh midna cayn bay ku arooraysaa midna ninkan wax laga rabo weeye kasta ijaari daabatin daabadin la ijaarto weye mawsuufatin la tilmaamay guri tilmaantiisu saas iyo saas yahay intaasoo qol buu ka kooban yahay jidkaas hebeluu saaran yahay noocaas saas waxaasaa laga ijaara haddii gurigii cilla ku timaado waxaa leeyahay guri kaloo noocii oo kalaa keen wa bian yulzima dimmatahu dimadiisa inuu laazimiyo weeye khiyaadatan tolid intaasoo shaati baan rabaa inaa ii tushid aw binaa'in dhis gurigaas oo saas iyo saas ah gurigaasaan rabaa inaan ii dhistid ama gidaarkaas inaan ii dhistid baan kaa rabaa ninkan dimadiisaa laga rabaa asagoo gacanta la geliya nin kale u dhiibiya gurigi inuu dhisaa laga raba waa kala duwan tahay shay la rabo ninkan naftiisu inuu qabto maalan dukaankan adaa lagu ijaartay inaad qabatid waana la ogyahay dadku muxuu ah ammaanadoodii waa iskhilaafsantahay adaa la rabaa nin kaleen u dhiibaya laga aqbali ma adaa lagaa rabaa adigii laftaadiyaa lagu ijaartay inaa maantii walba intaasoo saac ka shaqaysid marka nin kalean keenahaya ma soconayso iyo shay lagaa raba inaad samaysid aduu nin kale ha qabto aduu qabo waxaan rabaa alaab noocaasa inaa ii qaadido magaal hebel ii geysid waxarti ku qaad adiga alaabtii inaa geysaa lagaa rabo wa bian yulzima dimmatahu dimadiisa inuu laazimay weye khiyaadatan tolliin intaasoo mare ii tol ow binaa'in dhis gidaar deerkiisu intaas la egyahay ii dhis taasina waa wax ninkan laga rabo oo inuu sameeyaa laga rabaa isaga cayntiisa la fiirsanma walow qaal hadduu yidhaha istacjartuka waa kuu ijaartay litacmala kadaa waxaas inaa ii samaysay fa ijaaratu caynow adaan ku ijaartay waxaasaana ii samaynaysa dharkan adaa ii tulahay farsamadaada waa la yaqaanaa nin kale farsamadiisa ma rabo adaan rabaa adaa lagu ijaartay ijaaratu caynow waqiila dimatin meeshaas marka mar hadduu ninkan hadalkii ku jeediyey ijaaratu caynay noqoto ijaaradaas marka labadaas qaybood bay noqotay ijaaratu dimma iyo ijaaratu alcayn sida beecii uu ahaa beyculacyaan wa beycu sifaat beeciina saasoo kaleu ahaa haye shuruuddoodii labadooda waa kala duwan yihi wayushtaradu fii ijaarati dimmati ijaaratu dimmadii waxaa la shardiyaa tasliimulujrati ujrada in la dhiibo filmajlisi majliska in lagu dhiibo ijaaratu dimma waxaa la yidhi guri baa lagaa ijaaray gurigu saas iyo saas iyo saas iyo saas wey gurigii hadda meesha ma yahay lacagta lagaaga ijaaro waa intaas haddaan lacagtii la dhiibin gurigiina la dhiibin soo beyculkaali walkaali maaha beyculkaali bilkaali meeshii waxba lamahay gacmo bannaana la iskula yimi gacmo bannaan intii laiskula imaan lahaa labada nin midkoodu inuu mucayan noqdo wey ama guriga la ijaaranahayaa kana lacagta waagi doon ha la baxsho ha lagu hesho ama lacagtiiha tana gurigu waa guri tilmaamanoo markii la doono la keeni doono wakhtiga la keeni doono ee laga heshiin doono marka kan ijaaratu dimma hadday tahay waa in ujradii lagu dhiibaa filmajlis waxay meeshaas ka camal qaadanaysaa salamkii salamka badeecada soo socotaa gadaal bay ka imaan doontaa laakiin raasumaalka horaa loo dhiibi jiray في المجلس lagu dhiibji marka ayaduna meeshii oo kale wey waijaaratu lcayni cayntii ijaaradeedii laa yushtaradu fiiha dalika kaas lama sharto gurigaana lagaa ijaaray laba kun baa sanadka lagaaga ijaaray guriga haddii laba sano looga ijaaray gurigii waa kanoo mucayan wey mar hadduu gurigii mucayan yahay ninkaan gurigii gacanta uu ku qabsaday ma noqonayso marka laba dayn laba waxyaaloodoo noqon mayso marka ijaaratul cayn lama shardiyo in hadda la dhiibo wayajuusu fiiha waxaana ku bannaan altacjiilu in la dedejiyo watajiilu dib in loo dhigo in kaanat hadday tahay fi dimati dimada waa ijaaratul cayn gurigii waa ka lacagtiina lacagtaanaan kaaga ijaaray lama oran waa lacag ninka laga rabo inuu keeno laba kun baa laga raba labadii kun waa kuwaan lama oran dimadiisay ku jiraan waxaa suuragala in layahay lix bilood kabacdi keen biluhu markay dhammaadaan keen hadda keenoo soo dedeji waa lagu heshiin karaa yajuusu fiiha waxaa ku bannaan fii ijaarati alcayni atacjiilu ujuradeedii waxaa ku bannaan atacjiilu in la soo dedejiyo watacjiilu dib in loo dhigo in kaanat fi dimati dimada hadday ku jirto in kaanat fi dimati muxuu ka bixinayaa haddii ay tahay gurigaanan kaa ijaaray lacagtaanan kaaga ijaaray haddee nim walkiisuu qaadanaya waa la kala qaadanaya ma jirto meeshaasi wax dib loo dhigahayo iyo wax ma jiro kana lacagtiina waa tagan baxiina waa kan laakiin hadda waxay taagan tahay gurigaanan kaa ijaaray lacag intaa leeg baan kaaga ijaaray lacagtii anaa layga sugahayaa mar haddii layga sugaya waa lagu heshiin karaa dib ha loo dhigo waana lagu heshiin karaa hadda farasaaro yajuusu fiiha altacjiilu watacjiilu in kaanat fi dil waidaa udliqat marka waa la idlaaqo waxaa la lacag intaas leeg baa lagaaga ijaaray lama oran bil baa bixinaysa laba biloodaa bixinaysa muddo lama qaban degdegu tacajalka waa degdegaysa qodobkaasi qodob beeca waxaa ku jira dadka in badan ka dhuuman kara nin buu imaanaya wuxuu leeya nin alaab baan kaa raba alaabtana hadda lacag ma haysto deynaan rabaa haye lacagtii alaabtii laga galo intaasoo lacagaa lagaa siiy muddo lama qabo lama cayinin muddo muddo marka ma jirto deynka iyo muddadu iskuma xirna shayga waa lagu yeelan karaa muddona male masaladaas marka wuxuu moodaya ninkan maadaama uu yidhi waxbaa i deyminaysaa inay wuxuu iska muddaysan yihiin oo caqliga iskaga haystaa laakiin muddo ma jirto muddadu in la qabtay rabta haddaan muddo la qaban muddo maba jirta waxa weeye waa farasaaro wain kaanat mucayanata hadday ujiradii mucayan tahay mulikat filxaali haddaa la hanana ninkan waxaa la yidhi gurigan lacagtaana lagaga jaaray laba sannadood wey labadii sana lamaba gaarin haddaa bilowta lacagtii gacantuu ku dhigaayo waa qaadan mulikat filxaali wey hadduu hanana hadhowteed haddii cilla timaado gurigii dumo wax noqdaan oo mushkila timaado mushkiladaa dambe wixii muddadooda lacagtii dambe oo dhiman muddada laga ceshan doonaa laakiin hadda markaan lacagtaas gacanta ku dhigaayo hore u qaada lacagtu hadday mucayan tahay haddii ay tahay aysan mucayan ahayn leeya lacag intaas leeg baa lagaaga ijaarayna haddii lagu heshiyo inuu dib ka bixshan dib uu ka bixinaya haddii aan lagu heshiinna hadduu bixina wayushtaradu kownul ujrati ujradii inay tahay baa la shardiyaa macluumata mid la yaqaano ujrada waa in la yaqaano ujrada waa inay tahay shay macluumaho la yaqaano saan hadhowtidii layskugu qabsan falaa tasixu ansixi mayso bilcimaarati camiridii gurigaanan kaa ijaaray dayactirkiisaan kaaga ijaaray yaa guriga waa inaad dayactirta ma soconayso maxaa yeele dayactirka imisaa ku bixi doonta imisaa loo baahan doonaa lamaba yaqaanba ujradii wax la yaqaano maa marka waxaa la rabaa in wax la yaqaano lagu heshiiyo intaasoo meelood ka sameeya lacagta intaasoo qarashaa ku baxaysa waa la yaqaanaa ama intaasoo meeshaas hebelaas fuubinaysaa meeshii waa arkaa laakiin guriga waa inaa hagaajiso dayac tirtid u socon mayso wal calafi iyo calfintii ratigan waa kaa ijaaray waa inaa asaga nafaqaysa cuntadiisa si wax kale kaama rabo marka cuntadaasi wax calaamaysan maaha imisuu rati u cuni doonaa cidiba mataqaamo walaa liyasluqa inuu siibo biljildi maqaarka neefkan maqaarka ka bixi maqaarka u qaado maqaarka intaa ka bixisid maqaarkaas u qaado taas iyaduna ma socon karayso maqaarku haddee dadka gadaa yaqaana waxay leeay maqaarkaani birimo weeye kani saas weeye waa maqaaradu waa kala sarreeyaan maqaarkaani wuxuu mudan doono cidi hadda ma garanayso wayadxana inuu shiido bibacdi daqiiqi daqiiqa qaarkiis shiid labadan suus aad markaa shiidid rubac baa leedahay rubac imisuu noqon doonaa daqiiqan waagii hore biyo iyo waxbaa la gelin jirayoo miisaanku waa isbedelaha waxbaa isbedelaha ilaa biyo iyo waxbaa lagu samayna ma garanayo maanta oo hadday warshadahani miisaankii aan waxba ku kordhay waxaa kaloo jirta waagii hore markii daqiiqan la shiido fuuf baa la ohan jiro waxaa ka baxaya baal baalkaas ka baxaya intuu yahay lama yaqaan marka bacdiga ninkan loo sheegaya wax mucayanho la yaqaano ma o binukhaalad ama buunshaha buunshihii buunshaha leedahay markaa ii shiidi buunshaha qaado buunshuhu imisuu noqon doonaa lama yaqaan meeshaas marka waxaa la rabaa inay tahay ijaabku wax la yaqaano macluuma waa inay tahay wax la yaqaano hadhowteed aan la isku qabsan karin waa inuu haddii jahli lagu galo hadhowtaa la isqabsana walow ista'jalahaa hadduu naag ijaarto liturdica inay nuujiso raqiiqan addoonkaas bibacdi qaarkiis fi lxaali isla markaan jaazi waa bannaanya ala saxiix wuxuu yidhi addoonkaas nuuji markii aan nuujisidna rubciis adaale rubciis baa leeda rubciis hadda ijaar hadda taagan wey marka caanaha la nuugi doona lama yaqaan waxay u samayn doontaana ma koobna laakiin arrimaha noocaasoo kalea waxa weeye arrimo aan loona baahan yahay lana koobi karin marka markii shayga baahidu ay ka badato qararka meesha ku jira baahidu ka badato qararka yarka waa layska ilaawo waa la ilaawaya qararka yarka meeshaas wuxuu uga baxay ujradii wa kownulmanfacati manfacada wayushtaradu kownulmanfacati manfacada inay tahay mutaqawimatan mid qiimoobaysa manfacadan haddii maanta suuqa la yidhaahdo shaygaanaa la rabaa in la ijaarto waa in qiimo uu leeyahy wixii aan qiimo lahayn oo aan suuqa qiimo ku lahayn qiimahaas marka waa qiimo curfiga maanta joogaha ayuu la socdaa waxyaala waagii hore waxaa jira aan qiimo lahaan jirin maanta qiimo leh waa hore hawo lama gadan jirin hadda maanta hawada ama midda baabuurka lugtiisa lagu shubaayo ha noqoto ama middan oo muwaasalaadka ay wax ku xiriirto waxbaa la gadanaya hadda maanta waagii hore lama gadan jirin marka shaygaan waxaa la rabaa curfiga maanta yaalla waa inuu qiimo leeyahy oo suuqleydu ay tiraahdaa qiimuu leeyaho intaasuu goyn karo kownul manfacati mutaqawimatan mid qoodayse falaa yasixu maa yuuri istijaaru bayaacin dalaalkii ee ijaara qaadashadiisii calaa kelimatin hal kelimo laa tutcibu aan noojinayn wa in rawajat silcata silcadaba ha bixiso alaabtiiba waa qiimo gelis mar buu dhawaaqay shaygaana meesha ayaalo saas iyo saasa markaasaa dadkii markay maqleen waa lagu soo jabayoo waa la qaatay halkaas kelimo wax looma siin karayla hal kelimo kelimadaas wax qiimaa oo ay qaadan karto ma jirto haddee ma garanayo caraafta waa isbedeli kartaa waxyaalo hadda waagii hore aan qiimo loo aan yeelin jirin oo calaamad tijaaro iyo waxyaalo waxaa jira hadda maalinka maanta qiimo leh oo qiimo loo ogolya marka wixii caraaftu iska bedesho caraaftaa bedeli doon weyn rawajati silca meeshaas waxay ka baxshaan waxay yidhaahdeen kelimaddaas waxaa ka duwan ninbaa farsamo yaqaana loo keenay shay shaygan qallooc baa ku jira ama khalal baa ku jira hal meeluu ka taabtay meesha markuu taabtay shayga khalalkii waa ka baxaya saxweyna marka waxay yidhaahdeen ninkaani tacabkiisii awlu soo dhammaystay shaygan barashadiisuu tacab ku soo dhammaystay marka tacabkiisa horu u qaba ya waa ka duwan yahay kelimaddan oo aan wax tacaba loo soo marin meeshaas marka haddii kelimaddu ninka hadda dalaalkaa meeshaa taagan maanta o dhan microfoonka taaganoo baabuurkaa naadinahay taasi waxa weeye asagu kulfuu maray shiduu maray wakadaa daraahimu daraahim baa la mida wadanaaniiru litashiini qurux lacagtaa meesha ku dhegdhegso quruxdaas darteed meeshaa ku dhegdhegso saasaan kaaga ijaaray ma socon karto waxay leeyiin manfaca maqsuuda ma manfaca maqsuuda ma wa kalbun aygii oo lisaydi ugaarsigii loo ijaartayna waa sidoo kale war eygaaga waa kusoo ugaarsanayaaye intaasoo lacagaan ku siinahayo isagaba lamaba gedi karinba isagaba lama gedi jirin maadaama isagiiba aan la gedi jirin ijaarna lagama qaadi tabanulkalbi waa mamnuuc intaas waxaa looga baxay maya weliba ujradii shuruuddeedii ku jira miya wa kownul mu'ajiri ninka ijaaranahaya waa inuu yahay qaadiran mid kari kara calaa tasliimiha shuruudulmu'ajir iska dhekaas muajirkiiaa shuruuddiisii ay ku jiri kartaa qaadiran waa inuu kari karaa calaa tasliimiha dhibideeda falaa yasixu ansixi maayo istijaaru aabiqin addoon baxsaday in la ijaaro waaba dhuuntayba meel lagu sheego lama yaqaan waa lagaa ijaaray haddii la ijaaro ma la dhiibi karaa qaabilin lilbadli ayaa ka maqan wa maqsuumin mid la booliyey waa la booliyeyoo xoog baa looga qaatay shaygii hebel baa xoogii iga qaatay adna kama soo qaadan karta adna kama soo qaadan karo waa lagaa ijaaray ma socon karto gurigii hebel baa iska haysta adna kama qaadan karta adna kama qaadan karo laakiin haddii midkaan laga ijaaraya ka soo qaadan karo markaas ijaarku waa ansaxa ama midkii booliye laftiisa haddii laga ijaara wa acmaa indhoole lilxifdi inuu alaab waardiyeeyo haddii loo ijaarto taasna ansixi mayso maxaa ilmaba waardiyeynka kama warqabi wixii haddii arag u baahan weeye ee shay uu gacanta ku haysto oo ku dhegan yahay oo kale caas laga hadli maayee wax arag u baahan hadduusan bax u jeedin see see ku waardiyeyna marka waxaasi wax ansaxaya maaha wax uu ninkaasi qaban karo ma wa ardin dhul lizaraacati beerasho in loo ijaarta ansixi mayso laa maa alhaa daa'iman biyo joogtaa ma leh walaa yakfiihaa kuma filna almatarulmuctaadu roobka meeshaa looga cadalayaana kuma filna dhulkan waa dhul beereed waxaa la dhulkaasaa lagaa ijaara biyo yaallaan meesha ma jiraan webi iyo biyo kale midna ma yaal roobkuna kuma filna muxuu ku tabcanayaa ninkii manfacadii manfaca la qaadan kara ma manfaca la dhiibi kara ma ninkii waxba uga bixi maayaan meesha wayajuusu waa bannaan yahay in la ijaarto in kaana lahaa maaun daa'imun biyo daa'ima hadday joogaan webi baa meesha socda waa laga ijaaran karaa maxaa yeelay in la tabcadaa suuragal wey wakadaa in kafaaha hadduu ku filan yahay almadarulmuctaadu roobka la caadaystay hadduu ku filan yahayna sidoo kale wey roob baa yimaada roobkaas caadatan waxbaa lagu tabcadaa waa ku soo go-aan waa ku fiican isdhulkaa waa la ijaari aw maa u thuluuji barafyadii biyaheedii buuraa barafya ku daataan barafkaas ku dhagaa dhalaala hoostaa wuxuu maraa isagiiyo oo biyaha biyahaasaa beerta gaara biyahaas marka waa la ijaaran kara haddii biyahaas ku filan yihiin aw maa u thuluuji barafyadii biyahoodii almujtamicati ururtay walqaalibu sida qaalibkaan xusuulaha in la hela ay tahay filasax waqti waxaa jira baraf baa soo dhaca barafkaasi waa caadi inuu soo dhaco buurtaanu ku dhacaya waa dhalaalahaya biyihiisii baa soconahaya beertay gaarahayaan waa in la helaana waa wax iska caadiya markaas waa la ijaaran karaa biyaa jira meeshaas marka qaalibka waxaas lagu dhisa haddii marka sanadkan biya la waayo waxbay imaan waayaan markaas waxay noqonaysaa ceeb baa timid markaas fasakhi wax noocaasa soo geli doona walimtinaacu sharciy reebtoonkii sharciga kal xisiyi buu la mid wixii sharcigu reebo waxaan la dhiibi karinuu noqona sharcigu in la dhiibo wixii uu reebo ama wixii in la sameeyo uu reebo waxaan la samayn karinay noqona falaa yastasixu ansixi maayo istijaara in loo ijaaro qaato liqalci sinnin ilig fujintii saxiixatin oo saxiixa iliggan waa fiyooya waxba ma qabo laakiin iga siib intaas lacagan ku siinaya ma soconaysa maxaa in la siibaaba waa mamnuuc ya in la siibaaba gacantaan iga jar intaasoo ijaaraan ku siinahaya waxba ma qabto ma soconayso sharcigayaa diiday wixii sharcigu diiday waxaan jirinoo kalaa laga soo qaada aan la dhiibi kar wakadaa xaayidin naag oo caado qabta in loo ijaarto likhidmati masjidin masjidka ka shaqayntiisa masjidkii been la gala inay gashaba looma ogolo soomaa masjidkii inay gasho haddaan loo ogolayn looma ijaaran karo wakadaa mankuuxatu tii la qabayna sidoo kale weyle radaaci nuugmi nin baa qaba markaasu wuxuu yidhi ilmahaas ii nuuji aw hayrihi ama wuxuu yidhi waxaan rabaa guriga dhexdiisa inaa iigu qabatay intaasoo shaqaaha oo alaab noocaasa ii samaysa biqayri idin zawji ninkii aan raalli ku ahay filasax ma ansaxayso ninkii idankiis la-aantiis waxna ma nuujin karto muxuu ahaa shaqo kalena kuma qaban karto guriga wuxuu yidhi lianna awqaataha mustaqriqatun bixaqi waqtigeedoo dhan xaqiisu wuu ku mashquulsan yahay marka uu hadduu doono wuxuu leey meel hebel aan aadaynaayo soo bax marka isqaban mayso meeshaas marka wuxuu leey hadduu ninkii fog yahay oo meelaan dhoweyn joogo oo arab oo sanadda waayahan uu ka imaanay uu joogo waxyaalaha qaarkood marka inay guriga ku qabataa suuragal bay iska noqon karta ninkii maba joogo wayajuusu ta'jiilu lmanfacati manfacadii in dib loo dhigaa bannaan fii ijaarati dimati ijaaratu dimadii ka alzamtu dimatka dimadaada waxaan laasimiyey alxamla in alaabtaa ii qaadid ilaa makata maka u qaadi awal shahri kadaa bilhebel kowdeed inaa ii qaado marka ijaaratu dimma waxaa weeye shayga la ijaaranahayaa waa wax ninkaan dimadiisa ku jira shay mucayana maaha gurigaan maaha baabuurkan maaha wixii mucayan ma marka waxaa suuragal ah manfacadii in dib loo dhigo oo la yidhaaha alaabtaana waxaan rabaa inaa ii qaadid bishaan markii ay dhammaato bisha kale kowdeeda magaalo hebel inaa ii geysa waa socon karta meeshaan lacagtiyaa lasii hormariyey waa la dhiibay ijaartudibna saasay dabeecaddeedu ahayd marka caynta iyo manfacaday waxa dib waa iskaga dhici kara walaa yajuusu ma bannaano ijaaratu caynin ijaaratu cayntii limanfacatin manfaca mustaqbalatin soo socota gurigan sanadka dambean kaa ijaara ma socon karto sanadka dambe ayaa lagaa ijaaray gurigan ma socon karto waa inay manfacadii hadda taallo oo hadda ka bilaabanayso oo hadda la dhiibi karo falow ajara hadduu ijaar geliyo asanata aaniyati sanada soo socota limusta'jiri luulaa tii hore ninkii ijaarka u haystay qabla inqidaaha intaysa dhammaan jaazi waa bannaanya wixiisii baa isku xiriira ninkaas gurigii waa haystaa ninkaas ninkaas gurigii waa u haystaa sanadkaana u ijaara sanadka dambaa loogu daray intaan wakhtigii dhammaan muddadii waa isla xiriiraan ninkii hal nina keligiis weeye marka meeshaas inuu qabdoodaa suuragalbay laakiin nin kalea ijaar u haysta gurigi sanadka dambe adaan kaa ijaaray ninkan wax gacantiisa galaaya maba jiro wax loo dhiibi karaa ma jiro waxba looma dhiibi karo ninka falow ajara hadduu ijaaro geliyo asanadka taaniyat sanadka soo socda sanadka labaad limusta'jiriula sanada hore ninkii ijaarka ninkii ijaartay qabla inqidaaha intaysa dhammaan jaazi waa bannaanya sidaas labadaas muddo is xiriirta wayajuusu waxaa bannaan kiraa'u lcuqabi ayaa bannaan isla cirbintii cuqabtaani waxaa weeye waa laba nin ama dhowr nin baa baabuurkaa nimbe markiisuu qaadana nimbe markiisa ayuu qaadanhayaa ama maalmaha lagu heshiiyo ama saacadaha lagu heshiiyo ama ayagii baa kala warwareegsana marka ayagii oo dhanaa laga ijaaray ninkii ugu horreeya hadda waa qaadan kara mustaqbal ma laakiin qaarkood baa mustaqbal noqon doona qaarka mustaqbalkaa kuwii kaleu ku dhex jira wahuwa an yuajira daabatan daabad inuu ijaaro wey rajulan nin liyarkabaha bibacdi ariiqi ariiqa qaarkiis inuu koro ow rajulayni laba nin liyarkaba haada ayaamankan maalmo inuu koro wada ayaamankanna maalmo wa yubayina albacdayna labada bacdina waa caddayna adiga laba maalmood baa leedahay adna laba maalmood baa leedahay baabuurkiina waa idinka ijaar labadoo kii ay say rabaan ha ku heshiiyaan hebel hormar hebel daba marsa ha layskaga heshi laakiin asagu waa inuu muddada caddeeya haddii marka ay jirto baabuurkan safarka lagu safrahayo caado jirto meel hebel baa lagu tegaya meel hebel baa la joogahaya meel hebel buu ka qaadaya waxyaala haddii caadaad ay jiraan caadaadkaasa la iska raacaya waxba caddays ku shardi ma yubayinal bacdaynadaas markaa imaan mayso laakiin markaan caada jirin wey meeshaas marka kiraawil caqabkaas waxaa ka caqabkaas waxaa ka imaan kara labadii nin mid baa waktigiisii dambeeya mid baa waktigiisii dambeeya marka waktigaa dambayskiisa ayaa ka heshiinaya laakiin shaygii waa laga ijaaro markaan gacantooda ku wareega masaladaas waxaa marka istitna iyo wax noocaas oo kale u egta uma yaqtisimaana ayagaa qaybsana faslu yushtaradu kownulmanfacati macluuma hadda waxaa la galay manfacadii manfacadii baa la galay manfacadu waa inay macluumta uma cilmigaa kabacdi taaratan tuqadaru waa la qadarhayaa bizamaanin zaman baa lagu qadarahaya ka daarin sanatan daar sanad la ijaartay wey daar baa sanad la ijaartay manfacadii waxay ku qadaran tahay muddo wa taaratan marna bicamalin camal bay ku qadaran tahay ka daabatin ilaa maka baabuurkan waxa ilaa makaan ku tega wa ka kiyaadati da thawbi maradan tolideedii intaanoo shaati baa ii tolaysa mudday ku qoran waxay camal bay ku qadaran tahay marka ama camal ha lagu qadaro ama ha lagu qadaro muddo ha lagu qadaro labadaa muddo intaasaa ii shaqaynaysaa ama shaqadaasaa ii qabanaysaa labadaas muddood waa in lagu caddeeyo manfacada falow jamacahumaa hadduu kulmiyo oo fasta'jarahu ijaarto liyakhiidahu inuu u talo bayaada nahaari maantu intay caddahay lama insixaan sixma masaladaanu waa masalo cariiri meel ku jiro oo wuxuu leeyahay maradaan ii tol inta maalinimada cadna ku dhamme marka shaqada socotaana waa shaqo ay suuragal tahay inay maanta ka baxdo ee maanta ka horna waa soo dhammaan karta meeshaas marka dhib baa ku jiro inay labadooda iswaafaqi waayaan baa laga carara laakiin waxaa la ogyahay shaqadaani shaqo yaroo maanta ku dhammaanaysa inay tahay maanta ka hor bay dhammaanaysaa waa la isla ogyihiin marka taas in la yara maanta igu dhammee isticjaala hadda meesha laga rabo maahan muddadii oo dhan ma dhammaystir ma dhammaysanayso meesha ugu dhibka badani waxa weeye laba shay oo isku dheggan oo labadooda isku dheggan ee iswaafajibkooda dhib yahay maalan shaqadan waa inaa maanta ku dhammayso waktigii oo dhammaaday iyo shaqadii oo dhammaataa isku soo aada looxdan waxaan kaa gaday ayaan kaa gaday waa in miisaankiisuna intaa la egya mitirkiisuna intaas marka miisaankii mitirkii in laysku keeni waaya imaan karta culis baa meeshaas ka imaana marka waxyaalaha noocaasoo xariiriga baa laga carara hadda meeshaan xariiri wey waxaa laga cararaya haddii shaqadan waa la ogyahay inay muddada ku dhammaan karto ka hor bay dhammaan kartaa waa la ogyahay kelimaddan waxaa loo leeyahay isticjaal in tacjiil inuu sameeyo ayaa ayaa loo leeyahay marka markaas waa socon karta wayuqadaru waa la qadaraa tacliimu qur'aani bimuddatin baa lagu qadaraa aw tacyiin suwarin suurooyin cayiniddu ninkan waxaa laga rabaa inuu ninkan qur-aan baro marka waxaa le intaasoo suurooda inaa bartaa lagu ijaartay ama waxaa la leeyahay muddada intaas hal bila inaa bartidaa lagu ijaartay laakiin bishaas waa inaa juskaas ku dhammaysa haddii la yidhaahdo juskii bishi isma qaban karaa caruurkiiyaa beliid noqon kara midkaana deki noqon kara midba wixii waa iskeeni waaya wa fil binaa'i dhismihii yubayinu wuxuu caddaynaya almawduuca meesha laga dhisayo meesha laga dhisahayo waa inuu caddeeya jidaa jidaa derbiguu rabaa inuu dhiso derbigan haddii laga dhisaayo ceeshay haddii meeshaan laga dhisaayo ninkii trisbor iyo waxkharashi waxbaa geli kara horta meesha waa ha la caddeeyo meel hebel wey waduula dheerka waa in la caddeeyo intaasuu dheerkiisu jiro ballaarkiisa walcarda waa in la caddeeyo muxuu ahaa haa duulka dheerarka waa in la caddeeyo cardigana waa in la caddeeya cardigan derbigan midkood meelaha qaarkood derbi hal mitiraha dumucdiisutaa la dhisaaya meel mismitiraa la dhisaaya meel waa in la sheegaa wasamka intuu kor u qaadan yahayna waa in la sheega koruqaadka samkiguna waa koruqaadkii duulkuna waa dheerkii cardiguna waxa weeye dhumucdiisa intuu leegi wamaa yubnaa bihi waxaa lagu dhisaa waa in la sheega in qudira bilcamali camal haddii lagu qadaray camal haddii lagu qadaray waxa lagu dhisahaya waa in la sheegaa haddi waxa lagu dhisahayaa waa iskhilaafi karaa qaradkoodii baa iskhilaafi karaa waxa lagu dhisahayo meesha mulkeeti baa lagu dhisahaya waxaan dhagax baa lagu dhisahaya waxaan ninkan waxaa leeyahy lix mitir dhis lix mitir dhagax ku dhis bulkeeti ku dhis waa kala sahlin ya laakiin haddii muddo lagu qadaray oo la yidhi lix saacadood baa shaqaynaysa bulkeetiyaa ku dhisaysaa iyo dhagax baa ku dhisaysaa iyo waxbaa ku dhisaysaa iyo waa isku soo dhadhowaan kara inkastoo marmar dhagaxu ka cuslaan karo bulkeetigii haddana wax soo dhadhowaan kara wey laakiin markii camal ay too layidhi lix mitir baa lagaa rabaa lixda mitir waxa lagu dhisaayo waa in la sheego waa kala sahlaysa waidaa salaxat ilardu dhulku hadday u suubato libinaa'in dhisme iyo wasiraacatin abuurid iyo waqiraasingeeda in lagu tallaalo ushturidda waxaa la shardiya tacyiinulmanfacati manfacada in la cayo dhulka waxbaa ku tabcanaysa maya waxbaa ku dhisanaysa maya waxbaa ku tallaalanaysa halka intaasoo sano waa in laysku sheego waa kala duduwan yihiin waa kala duduwan yihiin waxyaalihii wayakfii waxaa kaafinahaya tacyiinu ziraacati ziraaca in la cayino can dikri maa yusracu waxaa la abuurahaya in la sheego fil asaxi wax xaarkii ku tabco in la yidhaahdo waa iska suuragal waxaa la yidhi wax ku tabco marka waxa aad ku tabcanaysid mar haddii oo laguu fasaxo manfacadii mucayan walow qaala hadduu yidhaha litantafica bihaa inaa ku intifaacid bimaa shita waxaad doontid saxa waa ansaxaysa ninkan raalli wuxuu ku yahay wax laga dhisto wuxuu raalli ka yahay in wax lagu tallaasho wuxuu raalli ku yahay in wax lagu abuurto abuurka iyo tallaalkaad ragoo dhan waa kala yaqaanaa baan u malayna walow qaala hadduu yidhaahdo in shita fasrax haddaa rabtid ku abuuro wain shita fakris fil asax isaguna sidoo kale wey ninkaas labadiiba raalli buu ku yahay marka kuu raba ha ka dhigto wayushtaradu fii ijaarati daabatin daabad ijaarkeedu waxaa loo shardiyaa lirukuubin koritaan loo ijaartay macrifatu raakibi ninka korhaya in la yaqaano bimushaahadatin arag aw wasfin taamin ama tilmaan daabadu neef nool hadday tahay waxay qaadi kartaa waa wax maxadaysan wey marka nin weyn iyo nin yar waa kala duwan yihi ninka marka korhaya waa in la arkaa ninka la korhaya waa in la arkaa ama waa in la tilmaama laya ninka arkugu bato waa toddobaatankii bimushaahadatin aw wasfin taamin waqiila laa yakfi lwasfu wasfigu kuma filna oo hadhowtaydii waxyaalo kaloo aan la aqoon baa meesha inuu ka soo baxaan uu ka carara wixii la arkaa alkhabaru laysa kalmucaayan laakiin mar haddii la tilmaamo ninkaas waxi waa garana wakada alxukmu waxaa kaas la mida fii maa yurkabu calayhi waxa lagu karayo min maxmilina aw wagayrihi keyrkiis in kaana lahu hadduu leeyahy daabaddu haddii waxa lagu fuulaayo iyadu iska wadato haddee wax damba la isweydiinma laakiin ninkaana alaabtii keensanaaya mar wuxuu keenaya alwaax iyo khashab culus marna busta yaruu ku fidsanayaa daabadda waa u kala sahlayihii soomaa waxa lagu kari doona waa in la sheega oo la yidhaahdaa maxmel noocaasaan wataa ama waxaan wataa marka daabaddaas hadde waxay ahayd daabaddii maantii jirtay oo ama dameer ama rati ama noocaasoo kale middaan lafteeda wixii dhibahaya waxaan dhabeynaya khibraddeeda dadka khibraddeeda laha ka hadla walow sharadda hadduu shardiyo xamlal macaaliiqi suraalladii waxyaalihii la iska sursuranahayo alaabta yararka oo ayada maogtahay aan wax weyn wax gaara loo ijaarayn waxyaalaha neefka safarka layska saarto waxyaalahaas inuu qaado mutlaqan idlaaq ahaan fasadal caqdu caqadku waa fasaada maxaa yeele macaaliiqda dadka alaabta yararkaa waxa weeye alaabta yararka ahoo dherigii iyo muxuuahaa xeero iyo muxuu ahaa keliyaal iyo waxyaalahaas yararkaa marka dadna waxay haystaan wax fara badan dadna waxay haystaan wax yar marka waa in wax la kala caddeeya wain lam yashridhu marka hore hadduusan u shardinna lam yastaxiqa ma mudanaha alaabtii waaweyneed buu sheegay kuwa yareeru ma sheegay intaas waaweyn aa lagu heshay intaasuu qaado alaabtii waaweyneyd ayaa la ysku sheegay kuwii yararka ahaa lama sheegin marka kuwaas waaweyn baa loo qaada ku mudan mahay hadduu raba waa u qaada hadduu rabana waa ka diiday wain lam yashridhu lam yustaxaq la mudanna wayushtaradu fii ijaarati alcayn ijaaratu cayntii waxaa la shardiyaa tacyiinu daabati daabadda waa in la cayinaa daabaddii baa la sheegahayaa waa in la cayinaa baabuurkan kaa ijaarahaya waa kan ilaa cayn baa laga ijaaraya wafi ishtiraadi ru'yatiha in la arkaa inay shardi tahay alkhilaafu fii beycilqaayib baa ku jira haddii haddaan la arag beyculqaayib wuxuu ahaa ma ansixi jirin soo maaha sideeda lamaba arag laakiin haddii ayaan hore la arkay oo wixii aysa isbedeli karin oo waktigan sidiisii sida qaalibka inuu yahay ay tahay ru'yadaas waa ku filnaan jirta marka daabadii in la arko weeye wax mucayanah weeye hadda wax laka ijaaranahaya haddii daabadaana dhibaatada ijaarku waa fasaadi doonaa shay kaloo lagu bedelaya ma jirto marka waa in la arka ijaaratu cayn cayntii la ijaaranahayo waa in la arkaa wafii ijaarati dimmati waxaa la shardiyaa dikrul-jinsi jinsigeeda in la sheego walnooci nooceeda in la sheego say usii kala baxdo wadukuurati lahahaanshada walunuusati dhadigaanshada marka neef geela inuu yahay geel hadduu noocyaal kale yahay faras hadduu yahay fardu hadday noocyaal kale yihiin dhadig iyo labood haddee maanta gaadiidka joogana isagana wixii tilmaamaha loo baahan yahan baa laisku sheegay baabuurtii waa kala orod badan tahay baabuurtii noocan maa qaabka u kala socoto waa kala raaxo badan tahay marka waa in nooceeda la sheego wayushtaradu fiihimaa labadaba waxaa la shardiyaa bayaanu qadri sayri inta la soconayo kulla yowmin maalin kasta ilaa an yakuuna bidariiqi dariiqa inuu ku yaallo manaasilu manaasil madbuudatun kooban fa yunazalu caleyha iyadaa lagu dejina haddii meele la dego oo la yaqaano meel hebel baa la degaa meel hebel baa la degaa meel hebel hadday degaan ayagaasaa layska qaadanahaya maahane loo baahan maayo in la yidhaahdo maanta intee saacadood la dega intee meelood la degahaya la oranma laakiin haddaan manaasishaasi jirin waxaa la rabaa si aan laysku qabsan oo uusan ohan neefku waa noojisayo waa dishay si aan loo oran in loo qabto muxuu ah muddo meel la yidhaahdo intaasoo kiilo markaa joogtaa la dega wayajibu waxaa waajibaya fi liijaari ijaaragelintii lilxamli qaadidii an yacrifa inuu aqoonsado almaxmuula shayga la qaada ninkan alaab baa lai ii qaad alaabta layiri qaad waa inuu hadday taallo waa inuu arka alaabtu waa kala cuslaan karta fain xadara haddii alaabtii taallo ra'aahu waa arkaayo wamtixano biyadii gacantiisu ku imtixaana in kaana fii darfin weel hadduu ku jiro ha qaado bal ha jiido ha fiirsho culayskeeda iyo wixii baabuurta yaryaroo kale waa la yeelaa baan u malaynaa basaska yararka ah aan wax badan qaadayn alaabtii u keentaba koraa loo dhifana ayo wain qaaba hadduu maqan yahana qudira bikeelin keel baa lagu qadaraya oo wasni waa intaasoo kiilaa la leeyahay alaabtu intaasoo kiilo weeye ama intaasoo muxuu ahaa koobo weeye wajinsahu jinsigiisana waa la sheega jinsiga alaabta jinsigeediina waa la sheegahaya alaabta waa kala culusta boqol kiila ay qaadaysa boqol kiila hadday bir tahay hal meelahay neefkaga daloolinaysa haddii ay tahay shay weyn ee muxuu ah xash iyo xashiishkao kale bara badanay qabsanaysa marka shayga jinsigiisa waa in la sheegaa la qaada ilaa waa shay la tilmaamahayo soo maa waa la tilmaamahayaa tilmaamtii waxaa ku jirta waa in jinsigeeda la sheega wa sifatahaa sifadeedii in kaana ijaarata dimati hadday muxuu yidhi laa jinsa daabati dhe daabadii jinsigeedii la sheegi maayo isaga inuu qaadaa laga raba wa sifataha sifadeedii in kaana tijaarata dimmati hadday tahay ilaa an yakuuna almaxmuulu shayga la qaadayo sijaajan ow naxwo dhalo iyo wixii la mida hadduu yahay maaqaan dhalada iyo waxaa la mida waxaa laga cararayaa daabad xaraanahoo jajabinaysa ya baawurka lagu qaadayo noociisoo kale waa la fiirin karaa dadku marka ay fuulahayaanoo leeyahay dadkaana qaadaysaa daabadda waa in nuuceeda la sheegaayo la yidhahda baxa ku qaadaya waa nuucaasoo kale hadduu qallaabi u keensado intaasoo haweena nin wata laga aqbali ma marka meeshaas haddii ay tahay daabaddu daabad oo ijaaratudima ay tahay cayntaan aysan ahayn ayadii aan la arkayn waa in muxuu ahaa ninka alaabta inuu qaado alaab baa la qaadahaya alaab haddii la qaadahayo waa loo qaadahaya daabadda lagu qaadayo xoodana lagamale ilaa inay daabaddu dhibayso maaha daabaddu inay dhibayso haddii dad ay tahay waxaa la qaadahayaa haddii waxay fuulahayaan waa waa la kala doorana ilaa yakuunu zajaajan ow naxw